Jr.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo jimco ah bisha januari ee sannadka waa toddobo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaali.com idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah puntland oo ka hadashay khasaarihii ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyey ee ay labadii maalin ee lasoo dhaafay la galeen kooxda daacish tirakoobyadii iyo wixii aabihii khasaaradaha ahaa oo nimanka ku dhacay haddii goobihii lagu dagaalamay oo kala duwanaa oo laba maalmood oo iska xigta muxuu ahaayey nimanka laga laayay
waxaa kalood maqli doontaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo xogagga deegaanka ee macawisley oo sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyaadka al-shabaab kula galeen deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka oo ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida afhayeenka ciidamada puntland genaraal maxamuud maxamed fadhigo oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda dagaalka ay ciidamada puntland kula jiraan kooxda daacish ayaa v o a u sheegay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay afartii bishan islamarkaana aysan dhicin wax iska hor imaad ah afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in boqol iyo shan iyo toban xubnood oo ka tirsan kooxda daacish ay ku dileen dagaalada isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidamada puntland ay ka dhinteen toddobiyo labaatan askari in ka badan lixdan askarina ay dhaawacyo soo gaareen oo uu ka mid yahay taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta puntland warka maanta ka soo baxay puntland ayaa kusoo aadaya iyadoo militariga maraykanka weerarkii ugu horreeyey ee dhinaca cirka ah ay toddobaadkan uu ka fuliyey tan iyo markii uu xafiiska dib ugu laabtay madaxweyne trump aanraahde uu puntland ka fuliyey wasiirka difaaca ee maraykanka bet hegson ayaa sheegay in taliska ciidamada maraykanka ee afrika ay fuliyeen weerarka iyagoo ku socda amar uu bixiyey madaxweyne trump iyo iskaashi ay arrintaasi kala yeesheen dowladda soomaaliya waa weerarkii ugu horreeyey ee maraykanka ay ka fuliyaan soomaaliya gaar ahaan gobolada puntland tan iyo intii uu xafiiska tegay donald trump warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan wasiirka gaashaandhigga ee israa'el ayaa ku amray ciidamada israa'el inay dejiyaan qorshe ay falastiiniyiinta uga baxayaan marinka ghaza kadib soo jeedintii madaxweynaha maraykanka donald trump ee ku aadan sidii loo maamuli lahaa dhulka la burburiyey israa'el kats ayaa bayaan uu soo saaray khamiistii ku sheegay inuu faray ciidamada militariga dalkiisa inay keenaan qorshe lagu suurtagelinayo bixitaan ikhtiyaari ah oo lagu talagalay dadka deggan ghaza wuxuu intaa ku daray in dadka baxaya ay aadi karaan dal kasta oo doonaya inuu aqbalo kats wuxuu soo dhoweeyey waxa uu ku sifeeyey qorshaha geesnimada leh ee trump ee ah in dadka reer khaza ay isaga baxaan dhulka kaasoo ay burburiyeen weerarada dhulka iyo cirka ee lagu bartilmaameedsanayay kooxda xamaas trump ayaa khamiistii sheegay in israa'el ay marinka ghaza ku wareejiso maraykanka kadib marka uu dhammaado dagaalka ay kula jirto xamaas islamarkaana aan loo baahnayn in askar maraykan ah halkaasi la geeyo dhinaca kale kooxda xamaas ayaa khamiistii ugu baaqday dhammaan falastiiniyiinta inay ku midoobaan ka hortagga soo jeedinta donald trump ee ghaza kooxda hubaysan ee m ee ay ruwanda taageerto ayaa jimcada maanta kusii dhowaanaya magaalo kale oo muhiim ah oo ku taala bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyadoo qaramada midoobey ay ka digtay khatarta rabshadaha ee ku fidaya gobolka jabhadda m iyo xulufadeeda ruwanda ayaa toddobaadkii hore la wareegay magaalada goma waxayna hadda gudaha u galeen gobolka ay dariska yihiin koonfurta ee kivu iyagoo kaabiga ku haya magaalada bukavo kumanaan ruux ayaa ku dhintay tiro aada u badanna way ku barakaceen kadib markii ay la wareegeen qaybo badan oo ka mid ah gobolka qaniga ku ah macdanta kadib isku horimaadyo xoog leh oo ay la galeen militariga congo ciidamada congo ayaa isku diyaarinaya weerar ay ku qaadaan magaalada kevu kevumo oo uu ku yaalo garoon diyaaradeed oo muhiim ah oo sahayda ciidamadooda ay marto sida laga soo xigtay laamaha ammaanka kevumo waa difaacii ugu horeeyey ee ka horeeya difaacii ugu dambeeyey ee ka horeeya caasimadda gobolka koonfurta kivu ee bakavu oo ku taala xadka ruwanda halkaasoo dadka degan ay bilaabeen inay ka cararaan kadib cabsi xoog leh oo soo food saartay ugu dambeyntiina dowladda sweden ayaa jimcada maanta ku dhawaaqday inay soo saari doonto hindise sharciyeed lagu bedelayo xeerarka hubka laguna xadidayo helitaanka hubka darandooriga u dhaca kadib dhacdadii toogashada ugu dhimashada badnayd ee dalkaasi ka dhacday toddobaadkan tallaabadan ayaa timi kadib markii nin hubaysan uu talaadadii dilay toban qof kadibna isdilay isagoo weeraray xarun waxbarasho oo ku taala magaalada orebro ee galbeedka sweden xisbiga sweden democratis oo taageero siiya dowladda ayaa ogolaaday hindise lagu bedelayo sharciga hubka iyadoo ciidamada la saarayo xadida iyadoo diiradda la saarayo xadidaadda helitaanka hubka darandooriga u dhaca sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda oo intaasi ku daray in falkii naxdinta lahaa ee orebro uu soo saaray su-aalo ku saabsan xeerka hubka booliska ayaa sheegay inay goobta ka heleen dhowr qori iyo toban qasnadood oo faaruq ah oo uu ka tegey ninkii eedeysanaha ee laayay dadka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta ad warkaasi ka dhagaysanayseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen afhayeenka ciidamada puntland jenaraal maxamuud maxamed faadhiigo oo markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda dagaalka ay ciidamada puntland kula jiraan kooxda daacish ayaa v o a u sheegay in labadii maalin ee lasoo dhaafay ay degan tahay xaaladda goobihii lagu dagaalamay afartii bishan islamarkaana aysan dhicin wax iska hor imaad ah afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in boqol shan iyo toban xubnood oo ka tirsan kooxda daacish ay ku dileen dagaalkaasi isagoo dhinaca kalena sheegay in ciidamada puntland ay ka dhinteen toddobiiyo labaatan askari inka badan lix askarina aan idhaahda inka badan lixdan askarina uu dhaawacyo kasoo gaaray kuwaasoo uu ka mid yahay taliya ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta puntland warbixintan waxaa noo diyaarisay faadume yaasiin jaamac goobihii uu dagaalku ku dhex maray ciidamada puntland iyo ururka daacish ayaa lagu soo waramayaa in labadii beri ee u dambeysay uusan ka dhicin wax dagaal ah waxaana ciidamada puntland ay ku howlan yihiin howlgal ku wajahan inay mar kale dagaal ku qaadaan goobo la sheegay inay fariisimo ku leeyihiin ururka daacish sida uu v o a u sheegay afhayeenka ciidamada difaaca puntland jenaraal maxamuud maxamed faadhigo maalintii dhoweyto dagaalkii ka dhacay kadib ereyadii lagu dagaalamay maanta iyo shalayba way deganayd iyaga oo laga eriyo dhulba laga sahminaayo waa la hayaa qaababka iyo meelahay ku kala sugan yihiin insha allahu ciidamaduna waxa weeye way kusii siqaayaaniin oo meelaha agagaarka u dhow bay joogaaniin insha allahu inta waqtiga waqti dhowna waxaan filaynaa inuu hawshaasoo lasoo aftaro inta meesha ku hadhay dagaalkii ka dhacay saddex goobood oo ka mid ah toga jeceel ayaa afhayeenku sheegay inay ururka daacish kaga dileen boqol iyo shan iyo toban dagaalyahan tirakoobyadii iyo wixiyaabihii khasaaradaha ahaa oo nimanka ku dhacay haddii goobihii lagu dagaalamay oo kala duwanaa oo laba maalmood oo iska xigta muxuu ahay nimanka laga laayay waxay noqotay khasaaradoodii boqol iyo shan iyo toban bay noqotay wax dhaawac ah oo laga qabtay ama wax isdhiimana ma jiraan kulli waa niman dhimashoa oo qaabka ay ku dagaalamayaan baa sidaasa khasaaraha dhimashada ciidamada puntland ayaa afhayeenku sheegay inay ka dhinteen toddobiyo labaatan ka mid ah ciidanka puntland oo ay ku jiraan shan sarkaal oo kala darajo sarreeya dhaawaca ciidamada ayaa afhayeenku sheegay in lixdan iyo toddobo ka mida ciidanku ay ku dhaawacmeen dagaalkan kuwaasoo uu ku jiro taliya ku-xigeenka ciidanka daraawiishta puntland sarreeyo guuto cabdiweli jaamac ilig ciidamada la dagaalanka argagixisada dhimashadooda waxay noqotay labaatan iyo toddoba oo shan sarkaal oo kala darajo sarreeya ay ku jiraanin iyo lixdan iyo toddoba waxay tahay dhaawac oo u badan dhaawac fudud oo uu ku jiro taliyihii ku-xigeenkii ciidanka daraawiishta kuwaasoo dhaawacyadaasoo u badan firiidho maadaama dhulka lagu dagaalamayo uu yahay qarca oo waa dhaawacyo sahlan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ayaa afhayeenku sheegay in ciidamada puntland ay ka hortageen miinooyin dhulka lagu aasay iyo diyaarado daroon ah oo la rabay in lagu waxyeeleeyo cadowgu afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafay miinooyin fara badan oo meelageliyeen waa la fashiliyey oo dhagartooda ayay ciidamadu heleen xaleyna waxay kusoo daronis bay usoo direen daroniskana waa lasoo riday iyadoo la isticmaalayo qaabka hadba iyagu isticmaalayaan qaabka technology sarreeya in la maxuu ahaaye ciidanku isticmaalayaan waxyaabahaasoo dhan guulo badan baa laga gaari insha allahu yay waqtiyada soo socdana in lasoo afjiro baanu rajaynayna haddii ilaaha idmo xaaladuna saas weeye guulo fara badan baa la gaaray mar hore iyo mar dambe haddeerna waa lasoo gabagabeynayaa duulaankan ku wajahan la dagaalanka daacish ee ay wadaan ciidanka gaarka ah ee puntland ugu yeerto hilaaca ayaa socday muddo bil iyo toddoba cisho ah waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo weeraradan soo socday ka gaaray dhinacyadii ku dagaalamayay buuraleyda calmiskaad ee gobolka bari puntland hase yeeshee waxaa la odhan karaa in dagaalkii ugu cuslaa ee si kafoolkafoola dhex mara ciidamada puntland iyo ururka daacish uu ahaa kii afartii bishan ku dhex maray toga jeceel ciidamada puntland iyo daacish waxaana puntland sheegeen inay daacish kala wareegeen saldhigyo cusub oo ay ku lahaayeen toga jeceeleed faadime yaasiin jaamac v o a nairobi
dhinaca kale ciidamada dowladda soomaaliya iyo xoogaga deegaanka ee macawisley ayaa sheegay inay guulo ka gaareen dagaal maanta ay maleeshiyada al-shabaab kula galeen deegaanka jicibow ee gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliyey ayaa qadka telefoonka kula hadlay wariyaha v o e-da ee gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane wuxuuna ugu horreyn weydiiyey dagaaladii maanta meelaha ay ka dhaceen iyo khasaaraha ay geysteen wuxuuna ku jawaabay walaashi la socodka way ahaan waxaa socday khawaarija kula jiraan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dowladda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka howlgala gobolka hiiraan taasuuna daaranaay dagaalka maantay oo runtii guulo weyn lagu gaaray haddaad nooga warbixiso maxaa khasaare ah dhinacyadii dagaalamay haddii ay jiraan meelaha lagu dagaalamay dad shacab oo jooga oo wax gaaray bal taana nooga warbixi guddoomiye horta dagaal khasaare lagama waayo dagaalku wuxuu leeyahay dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed intaba marka annagu laakiin dhinaceena waxa waaye marnaba wax khasaaraha on qabi karnaa ma jirto dad mujaahidiina oo runtii naftoodii iyo maalkoodii iyo horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo deegaankooda iyo dowladooda lagu soo duulay oo niman canaasiiri kusoo duuleen waayo marka mar kastaba faa'iidaan qabnaa imaa inaan ka adkaano nimankaas oo oo aan sharaf ku noolaano iyo imaa inaan ku shahiidno marka waa labadaas uun halku dhigeenu laakiin dhinacooda waxaan xaqiiji karaa in khasaare fara badan soo gaaray bur yani baktigoodu meelaha dhooban yahay inaan ka qabsanay goobihii lagu dagaalamay dhammaantood iyo inaan halkaa ku dilnay horjoogyaal ilaa saddex iyo afar gaarayo weli aan dib baan ka caddayn doonaa tirada numberka iyo tiro maxaabiisa oo gacanta lagu soo qabtay haddana la hayo meelaha uu sida rasmigaha dagaalka uga dhacay marka laga reebo in ereyada dagaalka uu ka dhacay ay tahay buulo burte iyo halgan inta udhexaysa guddoomiye maxaa nooga sheegi kartaa aaga jicibow muu ka dhacay ma beere yabaal oo maalmahan dagaalada ay ka dhacayeen runtii buuraleyda udhexaysa buulaberde iyo halgan ayuu dagaalku si toosa maanta uga dhacay ay ku dhuumaaleysanayeen sidaa ogtahayba ma jirto goob cayiman oo ama magaalo degmo ama yani tuulo weyn oo ay nimankaasi joogaan ama ay ka taliyaan oo dhanka bariga weliga oo hiiraan marka waxaa jiro canaasiir ku dhuumaalaysa buuraleyda iyada buuraleydaasi uuna dagaalku ka dhacay waana inta udhexaysa halgan iyo iyo buulo berde oo yani kaabiga ku hayso webiga shabeel waa mahadsan tahay guddoomiye laba sano ka hor meelahaas waa ciidankii dowladda iyo dadka deegaanka ayaa kala wareegay in mar kale afar iyo labaatan bilood kadib haddana dagaallo ay ka dhacayaan oo dad ay ku dhimanayaan maxay sawir noocay bay bixi kartaa runtii haddii halgankii sidaa sheegaysa goobahaas si meelaha ugu ugu dambeysay oo xabaddu ka dhacday marka loo fiiriyo gobolka hiiraan ayay ahayd dhulka ku taagsan webiga marka saamaxaada in mar kale ay arrintaas u dhacdana waxaa saamaxay ma sabab u ah runtii in dhanka galbeedka weliga oo gobolka hiiraan canaasiirta weli ay ku leedahay ukumo taasaa keenayso in ay iyagoo ilaashanayo ukumankooda iyo iyo inay ummaddaas si handada kusii haystaan inay yidhaahdaan dhanka kale weligaan jirnaa oo ay fariimo ama maaska isqaldaan ugu diraan dadka dhegaysto marka insha allahu tacaala taas aanan ka duulaynay in aan uga halkaas uga saarno kadibna aanan lagu ekaan sidii dagaalkii horeba ee dhanka webiga yani bariga webiga oo mar haddii yani ay galbeedka joogaan ma ma ma suuragal maahan in dhanka kale ay lagu hurdaa marka qorshaa jiri doona hadii alla idmo si aanay halkana looga sifeeyo dhanka kalena insha allahu tabaaraka wakti dhow iyadana looga waayo si aan ugu jeesano dhulka kale soomaaliyeed haddii alla idmo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye oo u warramayay wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqane xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa qabiistii ku baaqay xal nabadeed oo ku aadan colaada ka taagan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo halkaasoo dhowaan ay ka dhaceen dagaalo lagu hoobtay oo u dhexeeyey fallaagada m iyo ciidamada militariga ee congo guteres oo sheegay in la joogo wakhtigii dhexdhexaadinta ayaa dhinaca kale halis ku tilmaamay xaaladda bini-aadinimo ee ka taagan bariga congo madaxa qaramada midoobay antonio guteres ayaa ku adkaysanaya inuusan jirin xal militari oo lagu soo afjari karo xiisadda wuxuu ku baaqay saxiixayaasha geedi socodka nabadda amniga iyo iskaashiga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo gobolkaba inay fuliyaan ballanqaadkooda wuxuu sheegay inay khatar ku jirto xaaladda bini'aadanimo ee agagaarka gooma oo ah meelaha ay ka dhaceen dagaalada ugu adag hadalkiisa ayaa imaanaya maalin ka hor shir madaxeedka xasaladda kongo ee la qorsheeyey inuu maanta ka furmo tanzaniya kaasoo ay yeelanayaan urgoboleedka bulshada koonfurta iyo bariga afrika xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa sidoo kale sheegay inuu toddobaadka soo socda u safri doono magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya si uu uga qayb galo shir madaxeedka golaha ammaanka iyo nabadgelyada midooda afrika ee looga hadlayo xiisadda kongo wuxuu ku baaqay in xabadda la joojiyo wariyayaasha ayuu u sheegay in la joogo wakhtigii nabadda iyo dhexdhexaadinta lana soo afjari lahaa colaadda isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay door firfircoon oo wax dhisi karaa qaramada midoobe ayaa khamiistii sheegtay in dagaaladii u dambeeyey ee kongo ay ku dhinteen ku dhowaad saddex kun oo ruux islamarkaana ay ku barakaceen boqolaal kun oo kale jabhadda m waxay doonaysaa inay ballaariso guulaheeda dhuleed waxaana lagu soo warramayaa inay konton kilomitir u jiraan magaalada bukavu ee caasimadda gobolka kivu dagaallo culus ayaa toddobaadkan lagu soo warramayaa inay ka socdaan waddada ugu weyn ee isku xirta magaalooyinka kenyazire iyo inyabwe xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa dhinaca kale sheegay in boqolaal kun oo ruux oo rayid ah lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan iyo inay arkayaan khatarta sii kordhaysa ee kooxaha kale ee hubaysan oo leh khasaaro aad u weyn oo dadka soo gaara wuxuu iftiimiyey inay jiraan warbixinno lagu kalsoonaan karo oo soo gaaraya oo ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan tacadiyada ay ka midka yihiin kufsiga shaqaalaysiinta qasabka ah iyo carqaladaynta gargaarka nafbadbaadinta dowladda kongo ayaa marar badan ku eedeysay ruwanda inay taageerto fallaagada m taasoo ruwanda ay iska diiday laakiin kormeerayaasha qaramada midoobay oo markhaati furay ayaa sheegay inay run tahay eedeynta ay kongo soo jeedisay kigaaliya ayaa dhankeeda ku eedeysay kinshasa inay gacansaar la leedahay xoogga dimuqraadiga xoreynta ruwanda ee f d l r oo ah koox huutu ah oo ruwanda ay sheegtay inay xiriir la leedahay dembiilayaashii xasuuqa ruwanda ee sannadkii kun sagaal boqol iyo afar iyo sagaashankii eedeymahaas oo kongo ay iska diiday dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo ayaa si rasmi ah m uga aqoonsatay urur argagixiso halka qaramada midoobay iyo maraykanka ay ku tilmaameen jabhad hubaysan bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa qani ku ah macdanno iyo kheyraad kale oo dabiici ah waxaana tobannaan sano aafeeyey colaado in ka badan boqol koox oo hubaysan ayaa lagu soo warramayaa inay ka howlgalaan deegaankaasi dagaalada u dhexeeya jabhadda m iyo ciidamada kongo ayaa sii kordhay bishii januari ee sannadkan iyadoo fallaagada ay qabsadeen magaalada ugu weyn bariga kongo ee goma ka hor intaysan u dhaqaaqin dhanka koonfureed ee magaalada muhiimka ah ee bukavu oo ah xarunta gobolka koonfurta ku yaala ee kivu intaasaan ku dhaafno warbixintaasi haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqiidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan maalgashiga qurbajoogta soomaalida ee dalka waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinaya waryaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka sida aynu ogsoonnahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka ku soo guryo noqonayay qurbajoog soomaaliyeed oo ka yimid waddamo kala duwan oo dibadda ah waxaana intooda badani ay u soo laabteen sidii gudaha dalka ay uga samaysan lahaayeen maalgashi haddaba xilligan maxaa lagu qiimayn karaa heerka maalgashi ee qurbajoogta ma gaarsiisan yahay intii loo baahnaa mise weli waxbaa dhiman maxaase caqabada oo ku horgudban qurbajoogtu inay dalkooda maalgashtaan xiriir noocee ah ayaase ka dhexeeya iyaga iyo dowladda federaalka qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed daahir warsame galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb iyo ugu dambayntii ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo diinaari heer intee la-eg ayuu gaarsiisan yahay howlaha maalgashiga ay qurbajoogta soomaalidu ka wadaan gudaha dalka bismillahi raxmaan raxiim xasan waa mahadsan tahay ilaa xad waxaan isleeyahay qurbajoogta maalgashi fiican ay sameeyeen inkastoo aanay la ekayn tan dibadda oo dalalkan dariska ama meelaha kale oo soomaalidu ay tagto aanay la ekayn haddana ilaa xad waa la geliyey dadkii dibadda kasoo noqdana waxaa arkaysaa business ka socdo maanta magaalada ka socdo xooggiisa waxa waaye business qurbaha laga keenay oo dadka qurbajooga ah ay dalka ka abuureen waa mahadsantahay cabdi abshir dhoore maxaad ku qiyaasi kartaa maalgashiga qurbajoogta xilligan ay ku sameeyeen gudaha dalka aad iyo aadaa walaal u mahadsan tahay qurbajoogtu way dadaalayaan gaar ahaan ganacsiga wadanka aad bay runtii ay dadaal uga suubiyeen hase yeeshee mana u dhowaa wix laga filayana ma joogto daahir warsame galbeyte waxaa weeyaan run ahaantii maalgashi xoog leh runtii qurbajoogta way gashteen wadanka hase yeeshee dowladda ayaan maaragtay wax tixgelin la yidhaahdo aysan ka haysanin marka daatadeeda laftigeeda dowladdii ma haysato marka runtii goboladoo dhan saad ka warqabto ama magaalada gobolka banaadir laftigiisa bilicdiisa maanta waxaa maaragtay runtii ka muuqda maalgashiga qurbajoogta cabdi baafo qurbajoogta sidee u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin maalgashiga dalka bismillahi raxmaan raxiim waxaan u malaynayaa qurbajoogta horta waxaa aad iyo aad kaalin ay uga qaateen nafaqaynta dadka iyo noloshooda maalmeedka ah sidii ay u kaalmeyn lahaayeen waqti waxay xiriirkooda uu bilowday waqti dalku meel xun soo marayay waxaa la yidhahda masruufka dadkii soo diri jiray bay ahaayeen muddo dheer soo diri jiray waxaana aan marba meel bay soo maraysay toban sano ka hor hal bilyan iyo saddex boqol bay maraysay maantada tan la joogo marka laysku daro maxaan ku rahdaa hadda sanadkii lasoo dhaafay markaad fiiriso lixdii bilooda ugu horeysay waxaa la marayay laba bilyan iyo xoogaabaa la marayay maaragtay lacagtaasi waa lacagta reeraha loo soo diro oo ay ku noolaadaan ilmaha maxaan ku rahdaa waxbarasho ay ka siiyaan dhinaca maalgashiga marka la yidhaahdo qurba joogtas waa lagaga badan yahay maaragtay waxaa ka badan dadkii gudaha joogay dalka joogay baa maalgashiga kaga badan iyaguna maalgashigooda waxaa sida dadka kaleba ay yeelaanba waxay geliyeen dhinaca adeega adeega aad mataqaanaa u geliyeen cabdi abshir dhoore haddaan su-aashan ku siiyo qurbajoogta soomaaliyeed waxaa muuqata inay si weyn maalgashi ugu sameeyeen wadamada deriska sida etoobiya iyo kenya haddaba maxay tahay sababta ay qurbajoogta dalkooda u maalgashan laayihiin sida ay wadamada kale maalgashiga ugu sameeyeen su-aashaas waa su-aal caam ah qurbajoogtu ganacsataday lamid yihiin qofkii dee markuu yimaado ganacsi ka fakaraya sidaa darteed ganacsiguna waxa uu wax ku saleeyaa faa'iidada laga heli doono mustaqbalka saadaasha lagu sameeyo marka wadamada nala dariska ah waa ka suuq weyn yihiin wadanka soomaaliya sidaa darteed dadka qurbajoogta ah waxaa si xoog le usoo jiidanaya suuqa ka jira wadanka kenya soomaaliya iyadoo suuqeeda uuna weyneyn baa haddana amnigeedu boqolkiiba boqol weli ahayn sababahaas ayaa asal u ah waa tahay daahir galbeyte waxaa la leeyahay qurbajoogtu inta badan waxay maalgashataa wadamada deriska etoobiya kenya meelo sidaasoo kale ah sida xoogga leh ee aad meelahaas u maalgashataan maxaa diidaya inaad soomaaliya u maalgashataan runtii su-aal fiican weeye dhowr sababood baa jiro dowladaha jiiraankeena sida etoobiya iyo kenya oo kale runtii gurbajoogta waxay siiyeen sharci bay siiyeen oo sharci maalgashi ayay u ogolaadeen diiwaangelin ayay u sameeyeen lacagta ay dibadda ka soo dirsanayaan waddanka maalgashanayaan iyo mid kaleba way ugu daraanoo akawnkooda ayaa maarata toos ugu soo dhacdaa oo is a foreign currency lacag adag iyadoo ay tahay ayay maarata u sahleen in ay waddanka soo geliyaan kenya oo kale waxay ka qaadanayaan sharci maaragtay oo residence ama deganaansho ayaa la siinayaa wadankiina si sharci ayay maaragtay ku laakiin wadankay annaga lacagtayada waxaan ku keenaa suuq madow baan ku keennaa oo waxa weeyaan taas laftigeedii lacag badan baa meeshii nooga baxdo dowladdii maalgashi inaan annagu waddan ku samaysano nooma ogo shuruudo sharci oo dowladda ee annaga noo ogolaatay midna meesha ma jirto marka waxaa imaanaysa caqabo badan oo dhibaatooyin dadka qurbajoogta ay la kulmaan markay waddanka ay maalgelinayaan marka waxyaalahaasa runtii hakinayo in si taam ah ay dadka qurbajoogta waddanka usoo gelin lahaayeen waa mahadsan tahay cabdi axmed baafo qurbajoogta si xoog leh waxay u maalgashtaan wadamada deriska marka sida xooggale ay hantidooda ugu bixinayaan wadamadaas deriska maxaa diidaya inay dalkooda u maalgashadaan ganacsiga waxaa laga raadiyaa waa faa'iido qofka ganacsadahana wuxuu fiiriyaa xaggee ku faa'iido badan ma dalka gudihiisa mise dibaddiisa hadday fursad dibadda ka jirto dibaddii bay aadayaan laakiin meeshaas waxaa ka maqan baan isleeyahay dareenkii wadanninimaa ka maqan maartay waxaa la yidhaahdaa colaad baa dalka ka jirta colaaddaasna uma saamaxayso inay hanti badan ay gashadaan laakiin colaadda iyo ganacsiga colaadda iyo nabadda waxay ku xiran tahay sida looga shaqeeyo malaha ganacsiga haddii dadka joogaa ay isugu tegi lahaayeen oo ay gaari lahaayeen go-aan ah dalkan in ay colaaddiisana wax ka qabtaan maalgashigooda wuxuu waxweyn ka tari lahaa horumarka dalka waxweyn ka tari lahaa waxaa dalkan saaad og tahay waa dal wax badan laga qaban karo ganacsatadan ay wax badan ka qabsan karto maaragtay waxaan ku xirannahay wax kasta oo nolosheenna ku xiran dibaddan ku xiranna findhicilka laga soo bilaabo ilaa iyo maxaan ku dhahdaa meesha ugu dambaysa oo qalabkii waaweynaayo wax lagu dhisaayey ama maxaan ku dhahdaa wax lagu furinayo intaasoo dhan waxaan ka keensannaa bannaankan ka keensannaa marka waxaa meesha muuqata in hanti badan la gelin kari warshadaha la gelin kari warshadahaas oo bedelaya maxaan ku dhahdaa waxa dadka hadeertaan isticmaalaan sidii loogu heli lahaa wax dalka ka soo baxa loogu heli lahaa aniga waxaan isleeyahay waa run maxaan ku dhahdaa dhibaato xoog leh xagga amniga a jirta dowladda iyo soo dhoweynteeda waxaa laga yaabaa inaynan aada u fiicnayn oo xagga caqabada fara badan inay kala kulmaan dadka marka ay isdiiwaan gelinayaan ama ay ka dhex shaqaynayaan dalka dhex shaqaynayaan laakiin taas kama furs kama fakinayso ganacsiga inay noqdeen dad ayaga lafahooda iyo danahooda ka shaqaynaya oo fiirinaya meeshii maxaan ku dhahdaa u faa'iida roon halkan dalkan laftirkiisa faa'iidaa ku jirta khatarta inay waajahaan oo ay maalgelintooda nabad ku dhaliyaan aadaa loogu baahanya cabdiraxmaan diinaari sideeda waxaan rabaa inaan saaxiibada iyo dadka dhegaysanaan u sheego wasaaradda arrimaha dibadda iyadoo tixgelinayso baahida iyo muhiimadda ay qurbajoogtu u leedahay dalka iyo inay maalgeliyaan waxay samaysay waax u gaar ah oo la yidhaahdo waaxda qurbajoogta iyo jaaliyadaha waxay ka shaqaysay in ay meel walba ugu tagto dadkaas la habeeyo oo laga dhigo jaaliyado jira oo shaqaynaya wasaaraddu waxay samaysay bolicy u gaar ah oo qurbajoogta oo ah maalgashiga qurbajoogtay samaysay waxay qabatay shirar badan oo ay dibadda looga yimid oo ay hay-ado iyo ay kasoo qaybgaleen iyo dad soomaaliya oo dibadda ka yimid waxaa ugu dambeeyey shir beri dhexdaas la qabtay intuu hadda wasiirka u joogay shaqooyin badana la qabtay mas-uuliyadda annaga waxaan is leenahay qurba joogti ayay saaran tahay xaggooduba waxaan u riixin sababta waxaan rabaa inaan xuso wax practicala sida hadda oo saaxiibkay uu sheegay baafo iyo galbeyti soomaaliya waxay ka fiican tahay dalalka dariska waxayna uga fiican tahay qofka wax uu ku shaqaysanayo waa dolar alaabta u geliyo faa'iidadiisa dolaru ku hela kenya markaad tagtid oo aad alaab gelisid shilin kenya haddana waxaa u bedelaysaa haddana isagoo weliba marka qaarkood cirka galo ama ethoobian bir hadda meeshay marayso waa la ogyahay haddana waxa waa ay dadku ay geliyaan aniga waxaan is leeyahay dowladdu diyaaray u tahay waxay dhistay guddi la yidhaahdo guddiga ritaaniiska qaxootiga dadkii oo maaragtay ka soo noqday ay wasaaraddu gaar ahaan waaxda qurbajoogtu ay dhistay waxaana dadkaasi mar walba diyaar loogu yahay siyaasadda bolisigaas la diyaariyay iyagaa wax ka diyaariyay waxa uu samaynaya facilities badan oo u samaynaya qofka qurbajoogta markuu dalka yimaado sida inuu dhul helo sida in maxaan ku idhahda taxka caadiga yani laga yareeyo shaqooyin badan waxay ku qoran yihiin in saaxiibada ay akhristaan waa ficnaan lahayd bolisigaas loogu talagalay ama siyaasadda qurbajoogta la yidhahda waxay tilmaamaysaa wax badan oo yani facilitieskaas loo samaynayo dadka qurbajoogta waxaana la rabaa dadka qurbajoogta inay dareenkaas wadaniyadeed hadda waxaa jiro bizinesyo oo kenya nairobi si waali ah ay dadka soomaalida u maalgeliyeen taas waxay qayb ka tahay in ay nabadda ka jirta kenya lafteeda ay xasisho markay dadku shaqo wada helaan laakiin dadkii soomaalida dhallinyaradii soomaalida oo dalka ku gaajoonaya shaqola'aan hayso jaamacada ka soo wada baxay shaqo aan haysan haddii ay u maalgelin lahaayeen hadda ajaanibkia waxay diyaar u yihiin in ay maal gashtaan dal aan aanay lahayn inay riskigaas qaataan iyagay ahayd inay qaataan riskiga inay dalka yimaadaan maalgelin xoogle ay keenaan galbeydte waxaa tahay gudoomiyihii golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed sidaan ognahay waxaad dhowaan soo jeediseen oo aad codsateen in laydiin sameeyo sharci idinka idiin gaara sharcigaasoo aad sheegteen inuu fududaynayo howlaha maalgashigiina waxaad kaloo xusteen inaad jeceshihiin inaan laydinla dhaqmin sida ajaanibtoo kaleeto sharcigaas muxuu runtii horseeda aniga raggii waxaan ku jiray oo wasaaradda arrimaha dibadda sharciga qurbajoogta la sameeyey sharcigaa waa la dhammaystiray hase yeeshee golaha wasiiradu weli hoos yaalla lama gudbin lamana maaragta ansixinin fahamsantahay runtiina dadka qurbajoogta wax sharci oo maanta ayagu ay dowladda ay ka haystaan ama ha noqoto xagga maalgashiga oo canshuurta in laga yareeyo waxa ay dibadda ka keenaane canshuur dhaaf loo dhaafo midna ma jiraan midna looma samayn annaga oo runtii guddiga golaha maalgashiga qurbajoogta oo joogay runtii hore xafladeenna sanadkii hore hadeertaan xaflad weyn baan qabannay adna waad joogtay wasiirada qaar baa kasoo qayb galay waxaan hay-addaas u samaynay in ay mas-uul ka noqoto dadka qurbajoogta soomaaliyeed ee wadanka maalgashtay ilaa iyo saddex boqol iyo konton oo qurbajooga wadanka maalgashtay ayaan diiwaan gelinay arji ayaan u qoranay wasaaradda arrimaha dibadda in aanu wada shaqayn samayno shan bilood arjigeenni weli waa yaallaa weli lama ansixinin wasaaradii maalin kasta waxay leedahay wiiga dambe ama beri dambe ama wiiga dambe ayaa laydin ansixinayaa sharcigeedna oo wada shaqaynta ah wasaaradda aan la shaqayn lahayn dowladda runtii waxaan ka sheeganaynaa dhaliilo badan run ahaantii sharcigii qurba joogta aysan maaragtay la ansixinin oo golaha wasiirada la dhaafinin madaxweynahana uusan seexin sofaar ama baarlamaan aan la marsiinin iyo midii wada shaqaynta annaga oo wakiil aan ka nahay dadka maal gashtay oo qurba joogta waddanka wasaaradda waxaan u soo gudbinay arji arjigeenna ilaa toddoba shan bilood buu yaallaa oo wada shaqayn baan ka la'naa waa tahay ansiye cabdi axmed baafo ani waxaan qabaa in ay wada fadhiistaan rugta ganacsiga iyo qolada tan maxaan ku rahdaa qurba joogtaa wasaaradda ganacsiga cid alla ciddii shaqo ku leh meeshaasna wadahadalkaas uu ka soo baxo maxaa loo samayn karaa iyo maxaan loo samayn karin dadka aqoonta u leh oo taladoodana ay waxtar yeelan karto baan qabaa inay wax ka soo jeediyaan waa mahadsan tahay cabdiraxmaan diinaari qurba joogta soomaaliyeed maxaa diidaya in sharci loo sameeyo haddii maalgashi ay dalka ku samaynayaan xuquuq waa u leeyihiin waana loo sameeyo sida hadda daahir uu qirayo asagaa ka mid ahaa rag kale oo soo noqday oo jaaliidaha kamida maxaanku irahdaa ayaa ka mida qurba joogta oo sharciga wax ka dejiyo oo sameeyey sharciga golaha wasiiradu yeelo runtiisu in la baasgareeyo iyo muhiimadiisu tahay in la sameeyo laakiin dowladdu xil gaara iska saartay mar hadday waaxdaas u magacowday hawshaasna iyaga loo asaan gareeyay aniga waxaan ka ahaa la taliyaanka ahaa waaxda oo qurba joogta sharcigaas waxbaan ka sameeyey waan la socdaa wasaaraddu waxay aad mudnaan u siinaysaa maalgashigaas haddii marka hadda sida hadda uu walaalkii baafur soo jeediyey wasaaradda ganacsiga wasaaradda arrimaha dibadda qurba joogta guddigooda ay isu yimaadaan oo ay codsadaan in maaragtay xukuumad umada ka codsadaan in la gudbiyo islamarkaasina la howlgeliyo waxawaaye aniga waxaan isleeyahay waa la samayn karaa midda uu ka hadlay daahir uu soo qaaday oo ku saabsan safarada oo marka la bahoro laga soo noqonayo muwaadin soomaali waay iyada lafteeda waxaa lagala hadlay way ku jirtaa qodobo ka mida ka mid tahay in loo sahlo dadkaas oo baasaboorka ajaanibka wato maadaama la ogyahay oo la arki karo inuu soomaali yahay in uu qaato sharci oo maxaan ku idhahdaa laba sano aanan waxba aan laga qaadin oo kala xiriiri karo immigrationka oo waxda maxaan ku idhahdaa socdaalka iyo marka dowladdu diyaaray u tahay laakiin initiativekii wasaaraddu facilitation ay samayn kartaa laakiin cidda la rabo waxa waaye saaxiibkay rugta ganacsiga waxaa la raba qurba joogta wasaaradda ganacsiga iyaga waxaa laga rabaa inay initiativekaas ama ay la yimaadaan codsigaas ay la yimaadaan qorshe tibaaxayo in loo fuday cabdi abshir dhoore agaasimihii guud oo rugta ganacsigaa tahay sharcigan qurba joogta ay leeyihiin hana loo sameeyo maxaa kala socotaa sharciga maalgashiga qurbajoogta wuxuu hoos tagayaa sharciga maalgashiga caalamiga ah waayo dadkan qurbajoogta waxa ay wataan baasaboorro aan soomaali ahayn sidaa darteed maalgashigaaba sharci lehba soomaaliya ka jira sidaa darteed maalgashiga sharcigeedu hoos imaan waa in loo sameeyo loona fududeeyo tobanka sano horena canshuur laga qaadin waa in loo sameeyo loona fududeeyo meelay degaan ay ku shaqaystaan ay warshado ka dhisaan waa in loo fududeeyo oo ay dowladdu ay macnii tartan waxaa jira ah kabitaalkiisaa dalkaaga u keeni lahayd macnii wadamadu waxay ku tartamayaan ciddii lacag haysata ee waddankaaga maalgelinaya waxaa ka dhaafay wax alla wixii dhibaaya shaqaalahooda xataa canshuur laga qaado ma ahan keliya waxaa lagu xujeyn inay farsamada baraan iyo cilmiga shaqada dhallinyarada soomaaliyeed ee u shaqaynaysa sidaas bay marka qurbajoogtan ilaa iyo hadda uu waddanku u arkaa haddii laakiin la leeyahay waa qurbajoog soomaaliya baaragaraaf ka hooseeya noqonaa baaragaraafka maalgashiga sharciga caalamiga dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta gebi ahaantiiba ku eegayno heerka uu gaarsiisan yahay maalgashiga ay qurba joogtu dalka ka sameeyeen iyo caqabadaha ku horgudban arrintaasi waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya guddoomiyaha golaha maalgashiga qurba joogta soomaaliyeed daahir warsame galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoore wasiirkii hore ee beeraha cabdi axmed baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmibaarista dhaxalreeb iyo ugu dambeyntii ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda aan u soo laabta barnaamijka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay leedahay waax u gaara qurba joogta soomaaliyeed oo loogu magacdaray waaxda qurba joogta haddaba waaxdaasi maxaa la taaban karaa oo ilaa iyo iminka ay ka qabatay baahiyaha ay tabayaan qurba joogta soomaaliyeed aansiiyo cabdiraxmaan diinaari waa mahadsan tahay wax weyna u qabatay marka ugu horeyso horta in loo gaar loogu assign gareeyo ama loogu magacaabo wax dhan oo ka shaqaynayso qurba joogta waxay qabatay soomaalidu waa ogta adduunkoo dhan ay ku kala firsan yihiin meel walba oo ay qurba joogtooti la xiriirtay shiraray u qabatay way isku soo habaysay kadib dadkii soo noqday ee dalka ku soo noqday oo aan u bixinay ritaniiska iyaga laftooda haddana guddi loo sameeyey sharcigan iyaga wax ka dejiyey sharciga broseska ku jiraa inuu soo baxana rajaynaya golaha ay gudbiyaan dhinaca kale waxay ka warqabtaa oo ay dhinaca kale mar walba isku xirtaa qurbajoogta meel kastoo ay joogaan tan kale waxay qabataa shiro joogtaa hadda keliya sanadkan aan ku jirno iyo kii hadda naga tegey waxay qabatay ilaa saddex shir oo waaweyn oo qurbajoogta loo qabtay oo dibadda laga wada keenay tigidho loo diray oo dalku ay ka soo wada qaybgaleen waxaan rabaa marka inaan kuu sheega xasanow waaxda diyaaray u tahay waaxda waxay u baahan tahay keliya dad dalba oo fasilitieska ay u baahan yihiin hadda walaalkay daahir wuxuu sheegay in dhankaas baasbuur waxay ku jirtaa qodobo ka mida in loo fududeeyo marka ugu horreyso siday horta dhulku heli lahaayeen marka labaad in canshuurta laga dhimo oo canshuurta sida looga qaado dadka ajaanibka aan looga qaadan iyadana way ku jirtaa qodobada uu hadda daahir xusay ama ay dadkan mas-uuliyiintan ay wada xuseen waxay ku jiraan bolisigaas oo la diyaariyey iyo shuruucda maalgashigana waxa international investment waxaa jira law oo loogu talagalo oo la raacayo qofka soomaaligana beryur citizenshipleyahlaakiin waxa la rabo waxa waay wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay la shaqayso qurba joogta kuwa hadda yimid way noo yimaadaan way mar walba shirarka ka soo qayb galaan way nala hadlaan waxay talooyinay keenaan ma garat wixii baahi oo ay qabaan waaxda wax kale ma qabato shaqadeedoo dhan waxa way qabanqaabadaas shirarka waxay ay qabanqaabisaa hadda waxa ugu dambeeyey kii lagu qabtay gadar wasaaradda waaxdaa qabanqaabisay oo isu keentay qurba joog fara badan oo adduunka meel kasta ka yimid oo looga hadlayay arrimaha masiirka iyo sidii maalgashigaas loo samayn lahaa marka waaxda iyo wasaaradda oo dhan oo wasiirka hogaaminaya dhammaantood waxa waye waxay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan oo wax la qabtaan waxaa laga fekeraa mustaqbalka soo socda in laga dhigo wasaaradda oo maalgashiga iyo qurbajoogta in la yidhahdo cabdi abshir dhoore maxaa aada isleedahay wasaaradda arrimaha dibadda waaxdeeda qurbajoogta waa looga baahan yahay inay ganacsatada iyo qurbajoogta dalka wax soo gashanaysa ama dhoofinaysa ay u qabato wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradaha waddankay la mid tahay dowladda soomaaliyeedna waa ay garguuranaysaa weliba aysan istaagin si ay wax u qabato shaqana ay u qabato saa darteed wasaaraddu inay aasaastayba agaasin u gaar ah qurbajoogta soomaaliyeed oo isaga naftirkiisa cimrigiisa uu yaryahay hadda dhow la aasaasay waxa ay ila tahay waxa ay xigsan kartaa dhinaca qurbajoogta maxaa qurbajoogta dan u ah maxaa qurbajoogta loo qaban karaa sidaas darteed wadamo fara badan oo caalamka ka mid ah haddaa fiirido hadda waa tii oo mudane baafa sheegay lacagta soo gasha qurbajoogta halkan keenaan wax aan jirin bay noqoneen haddaa fiirisid qurbajoogta wadamada caalamka waxay wadankooda ku celiyaan marka lagama fiirinaayo nambarka hadda soorsigu hadda waa xawaaladan ka helnaa laakiin haddii uu bangiga dhexe uu jiri lahaa oo lacagta bangiga dhexe qurbajoogta ay kusoo shubi lahaayeen reerkooda hadday rabaan ha u diraane lacagtaasi lacag ka badan baa imaan waayo xawaaladdu shaksi interestigiisay ka shaqaynaysaa aniga waxay ila tahay wasaaradda arrimaha dibadda waxa ugu weyn oo ay u tari karta waxa ay tahay shakhsi qurbajooga oo asaga keligiis business la arki karo fulin karaa kuma noola qurbaha qurbaha waa ka warqabnaa annaga dhanaa iska qurbajoog ah sidaa darteed waa in la abaabulo businesska qurbajoogta la rabo inay maalgeliyaan inta la abaabulo sektarro loo sameeyo waxa weliba ay qaban karaan loo sheego waayo qurbajoogta lagama rabo inay dhar gadaan ama raashin gadaan waxaa laga rabaa qurbajoogta inay nagu soo kordhiyaan waaxo fara badan oo business ah naga maqan oo cilmi u baahan sidaa darteed waaxyadaas qurbajoogta maalgelin karta iyo maalgashiga caalamiga ah ee soomaaliya la siiyo iyo dowladda soomaaliya triangle program annagu aan muddo ka fakaraynay ugu geyna meelahoodaa jira saddexdaas waaxood fiiri world bankiga lacagta oo bixinayo qurba joogtu lacagta ay bixinayso dalka soomaaliya lacagta oo bixinaya hal businessaa lagu fulin karaa oo ay wada leeyihiin sharcigan hadda ah public iyo privateca inay partners noqdaanna dowladda soomaaliya waa saxiixda laakiin sharciga barasho u baahan waa mahadsantahay waa tahay aan u imaado guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta galbeyte maxaad isleedahay laydima qaban oo waaxda qurbajoogta wasaaradda arrimaha dibadda aad ka tabanaysaan horta waa nasiib daro maaragtay run ahaantii dadka soomaaliyeed ee runtii xataa dadka maaragtay aqoonta le maanta macnihii qaybta weyn ee qurbajoogta maanta ee waddanka ku leedahay yacnii uma ogo waayo wadankan saaad og tahay lugihiisa waxaa ku socdayba lacagta ay qurbajoogta soo dirto saddex bilyan ama afar bilyan oo dollar sanadkii ugu yaraan bay soo geliyaan lacagaha lacagtaasi oo lacagta adag ah waa waxa ay dadka ganacsatada soomaalida wadanka ku nool ay dibadda wax uga soo gataan saas ay tahay lacagtaa laftigeedii oo qurbajoogta soo dirtay xawaaladahaasay gacanta u gashaa ayagiina dibadda ayaa haddana alaabta ay ku soo gataan qurbajoogta wax faa'iido ayaga dhankaas laga siiyo iyo midna ma jirto saasoo ay tahay wadankooda ayay u istaagaan intaasna lacag bay soo dirayeen annagii oo maalgashiga aniga khaasatan kun baan maalgashtay oo kalluumaysiga ah waxaan kuu sheegayaa wax aniga maanta oo canshuur dhaaf la ii sameeyo midna ma jirto ee sharci aan maanta wadankii aan kule haddaan baxo aan soo noqdo toban jeer baa layga qaadaya lacag ee waxaan samaynay hay-ad oo maalgashi qurbajoogta ah oo aan aan niri bal wadankii dadka qurbajoogta oo maalgashtay iyo dowladdii isku xira maanta haddaan bixinno boqol dollar bishii oo qurbajoogta billions bay abuuri kartaa wada shaqaynteedii baan ka laanahay dowladda in ay maaragtay nala qabanqaabiso oo iyo nidaamkaas ay nala samayso wadamada afrikaanka maanta kulligood waxay ku hamiyaan inay qurbajoog haystaan way ku dadaalaan siday nidaam ugu samayn lahaayeen wasiir baafo ganacsatada soomaaliyeed iyo qurbajoogtaba waxaa lagu xantaa in howlaha maalgeshigooda aanu ka turjumin baahida bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada la tabayo ee ku qotama wax soo saarka dalka sida tacbashada beeraha iyo kalluumaysiga haddaba maxaa diidaya in arrimahaasi ay xoogga saaraan ganacsatada iyo qurbajoogta laba aan kala qaadandha maalgashiga beeraha wakhtigan xaadirka oo la joogo dhibaatooyin fara badanaa ka jira maxaa jira beer waxay u baahantay inaad miiga joogtid inaad beerihii meesha ku yaaleen aad hawl ka qabatid maantana way adag tahay oo ayaga hadda ku dhaliili mayno inay beeraha maalgashi ay ku samayn kari waayeen laakiin markaad badda fiiriso badda nabadgelyadeeda way fiican tahay cid ka horjoogtana ma laha su-aasha marka layswarsanaya waxay tahay maxaa baddaasi loo maalgelin waayo waa run waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan in wax laga qabto u baahan laakiin haddii la geli lahaa oo la siin lahaa mudnaanta ay leedahay la siin lahaa dowladda waxa looga baahan yahay iyo wixii kaleeto oo maxaan ku rahdaa oo tashiilaadah way samaysmi lahaayeen way soo bixi lahaayeen waxaa la qiyaasayaa wax ka badan laba bilyan oo dollar in laga heli karo baddaasi laga heli karo qolaba sibay ku sheegta qaar baa tobanka gaarsiiya lacagtaa tirada badan haddaad u barbardhigto maalan maalgashiga lagu sameeyey dhismaha lagu sameeyey maalgashiga lagu sameeyey ganacsiga adeega mooliskan la sameeyey waxyaabaha kan tirada badan waxaasoo dhan waa wax lacag qofuu samaystay wax looga qaadanayo laakiin wax lacag dhalinaya maan lacag dhalinta waxay ka timaadaa dhinaca wax soo saarka ka timaadaa marka aniga waxaan si gaara aan u jeclaan lahaa in aan arko qurbajoog is-aruursatay oo maalgelinaysa baddaasi maalgelinaysa mataqaana baddaas xoolo badan baa ku jira wax badan baa laga samayn karaa ayaga khibrad bay waxay u leeyihiin maxaan ku dhahdaa adduunyada iyo sidii loogu xirmi lahaa yaqaanaan hal mushkiladna waa jirtaayo sida hadda uu sheegaayey cabdi uu sheegaayey dadka soomaaliyeedna cudurkaasi way la qabaan wax isku darsiga waan ku liidanaa waa mahadsantahay cabdiraxmaan diinaari waxa ugu horeeyo waxa waaye soomaalidii individual ay u shaqaystaan macnaha shaqsiisqasi uma shaqaystaan community intay isu tagaan iyagoo oo xoog leh iyagoo hadda arkay sharciyada iyo qaabka oo corporationska iyo loo sameeyo oo dunidu ay iyagoo soo arkay way ficnaan in ay iyagu ay abuuraan initiativekaas ay qaataan markay la yimaadaan oo dad badan oo xataa hal dal ha ka yimaadaan ama dhowr dal ha ka yimaadaan shuruucaa jirto nadaamaa jirto hadda haddaad tirahdid yurub aduu joogo business aan ka samayna shuruuc iyo conditions iyo requirements lagugu xiraa in waxaasoo dhan inta iyagu isku kalsoonaada ay samaystaan sababtoo waxa waaye baddan lagama faa'iidaysto baddan waxaa had ka faa'iidaysto dalal badan oo oo adduunka oo aan waxba nagu soo celinayn marka haddii yani dowladduna facility u samayn leedahay haddii intay isu tagaan ay shirkad kambani oo soomaali ay leedahay oo raba inuu baddaas ka kalumaysto qofu xataa weydiinaa male inuu badda ka kalumaysto sharcigii shantii u qaadana automatically waa, waa samayn karaa laakiin annakia waxay naga maqan tahay is-aaminkaas xoogaa laba markay isu tagto labadii midaa wixii dhacayo waxay imaanaysaa in dadkii ayna isku kalsoonaan kalsoonidii ka dhunto laakiin soomaalida haddii ay isku kalsoonaato oo ay iyagu iskaashadaan oo iyagu ay maalgelin wada samaystaan aniga waxaan isleeyahay xataa dhibaatada dalkan haysato oo amni darada dhibaatada gaajada culayska wadanka uu ka bixilaya waxawaa shaqala-aan wa haddii marka ay ganacsatadu iyo ay iskaashadaan ganacsatada hadda dalka jooga iyagu waxay u baahan yihiin aqoonta dadka oo qurbi joogta ay dibadda ka keensanaya u baahan yihiin ay iskaashadaan waxaan u malaynaa inaan loo baahnaanayn in dal shishay la maalgeliyo annagayna dan noo tahay waxaan leenahay marka soo dhowaada wax kasta oo ay u baahan yihiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay inay u qabato cabdi abshir dhoore waxaa hoos u dhac uu ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyey meelaha bulshadu aada u tagayso sida wax soo saarka tacbishada beeraha iyo kalluumaysiga qurba joogta iyo rugta ganacsigu hadday iskaashadaan kaalin intee laegay ka qaadan karaan in wax soo saarkii dalka dib loo soo celiyo aad iyo aad waa iskaashata ma kufto mar walba dadka isu taga maskax iyo muruqba waxbay soo saari karaan ha yeeshe beeraha si saxa oo cad baa khabiir beeraha uu u qeexay amniga wadanka oon hagaagin beeraha wax soo saarkoodu xujo wuxuu noqon karaa amniga ku xiran badda farqi weyn baa udhexeeya laakiin badda waxaan isleeyahay cilmigeeda iyo aqoonteeda iyo dhaqankeedaba soomaalidu badda kuma ficna waaba caayi jirna ciddii kalluunka cunta sidaa darteed baddu waxay u baahan tahay in ay dad fara badan oo shirka ah ay yimaadaan oo ay badda ay maalgashadaan waa jiraan laakiin waa wax iska wada bilow ah iyaga dhan maxaa loo tari karaa rugta ganacsiga maxay u tari kartaa sektarka kalluumaysiga markaad fiirido rugta ganacsiga sektarradeeda sektarka ugu liita waa hantida soomaaliya haysatana waa sektarka ugu ballaaran halkaasaa ka garan kartaa in soomaaliya kalluumaysiga xataa uusan weli bilow ahayn
annagu runtii diyaar waxaan u nahay runtii inaan wadanka maalgashigiisa xoog aan ka qabanno oo meel kasta runtiina soomaalidu runtii markay arkaan dadka inay dadaalayaan meeshii ay garab qalan lahaayeen runtii waxaa moodaa wadankan dhibaatooyin badan baa haysato oo waxa weyaan dhibka waxa weyaan wax wada shaqayn la yidhaahdo ayaa iska yar oo dhib badan ba hadda dadka qurbajoog annaga waxdan waxaan u samaynay sababta waxa weeyaan dadka qurbajoogta waddanka imaanaya oo maalgashanaya dhibaatooyin badan baa la gaadhsiin jiray dadka weliba ugu sokeeya oo faamiladooda ayaa ama lacagtii ama si kale wax ugu samayn jiray macnihii dhibaatooyin badan baa ka dhici jiray marka waxyaalahan u samaynay inaan informationkii siino meeshay maalgashan lahaayeen habkay u maalgashan lahaayeen iyo siday maaragtay ganacsigooda kor ugu yeeli lahaayeen midaan haddeertaan kalluumaysiga aniga kalluumaysigaan ku jiraa run ahaantii dad badan oo qurbajoog ah kalluumaysiga ku jira way jiraan runtiina aniga hadda waxaan leeyahay qaboojiyaal aada u waaweyn oo maarata kalluunka lagu keydiyo cadala xafiis baan ku leenahay kismaayo xafiis baan ku leenahay runtii wada shaqayn oo dad kaleo qurbajooga oo nala maalgashanaya dad deegaanka laftigoodaba waa samaynay marka runtii waxaa ka maqan wadanka sharcigii oo maaragtay lagu dhoofin lahaa quality control yacni maanta meelaan u dhoofin karno kalluunka haddaan keenno oon samayno waddanaan u dhoofin karno aan ahayn imaaraadka carabta iyo oo laysku dhacayo laftigiisii maba hama haddii kale suuq madow inaan kenya ku gelino oo east africa annagoo maanta ka mid ah si sharciga weli uma dhoofin karno waxyaalo badan baa annagu aan tabanaynaa oo dowladda ay diidayso inay nala qabato marka waxyaalahaas baa jira runaantii oo u baahan in oo shaqayn oo runtii ganacsigana runtii looga baahan yahay arrimahaas ayada inay horboodo cabdi abshir waxaa jira ganacsato muddooyinkii ugu dambeeyey dibadaha ka keenayey raashin iyo dawooyin dhacay taasoo dhibaato badan ku haysa qaybaha bulshada haddaba maadaama aad tahay agaasimihii guud ee rugta ganacsiga sidee loo hakin karaa ganacsiga noocaasa waa jiraa dhibkaas inuu soomaaliya haysto maxaa wax looga qaban laya maxaa wax looga qaban laya waxa ay tahay wadanka soomaaliya hay-adihiis waa hay-ada kobcaya waay waa hay-ado u baahan muddo inay shaqeeyaan hay-adda kontaroolka tayada waa ay dhisan tahay xafiis ahaan way shaqaysaa ha yeeshee xafiiskaas waxa looga baahan yahay iyo meesha maanta oo maraayo waa kaaf iyo kala dheeri waay soomaaliya sababta ama wax u dhoofin laadahay ama waxa ay soo dhoofinayso isaga iyagii laadahay waa garaad aqooneed iyo garaad maamuul iyo mid wanaag oo in wadankan laga naxa ah baa ka maqan xafiiskaasuna dadka xafiisyada kaloo la mid yahay sidaa darteed raashin dhacay iyo daawo dhacday iyo dhar dhacay iyo bulukeeti dhacay iyo fiilofeero dhacday waxaasoo dhan baa soomaaliya soo gelaya haddii aan la helin laguna fakerin inuu yahay xafiisyada ugu muhiimsan wadanka mid ka mid ah hal scientist kama shaqeeyo sidee loo ilaalin karaa marka tayada waxay leedahay laboratory wax shaqo lagu qabto male waxyaalo fara badan marka ma waxaan dhahaynaa waddankiyaa ku faayo kacaya mase waxaan dhahaynaa soomaaliya dowladnimo weli ma arag dowladnimo diyaaro ma aha sidaa darteed ganacsatada waxaa lagu eedeeya inay iyagu keenaan waxaas aniga waxaan leeyahay waa keeni doonaan haddaan la iska dhicin waa keeni doonaan haddaan la soo celin qofka keenaya sharcigii xiri lahaa iyo wixii hor istaagi lahaa in la sameeyo waayo oo sharcigiina la fuliyo ganacsatada waa shaksi shaksiga inu dembi ogolaa aad waa mahadsantahay galbeed sidee u aragtaa eh, daawada dhacday iyo raashinka dhacay oo dalka dibaddiisa laga keeno dadka soomaaliyeedna ay dhibaato fara badan ku qabaan wallaahi runtii horta waxyaalihii burburka aan kala dhahnaa dhaxalkiisa ayay ka mid yihiin run ahaantii ee wax laga qaban karaa dowladdanba wax ka qaban karto runtii oo waxa weeyaan ee dadka dibadda wax ka keenayo nidaamkii oo quality controlka micnihii ee sharcigii in horta horeeto waa sh- waa samaysan yahay in la hirgeliyo unbuu u baahan yahay marka ee dhibaatooyinka maantana haysto waa waxyaalahaasa ka mid ah in ay dowladdii aysan xakamayn karin waxyaalaha waddanka soo gelaya baaf haya isla su-aashan dhinac waxa weeye sharci la dejiyo dhinaca kaleetana la hirgeliyo Um, waxaa hadda dhisan hay-ad baa dhisan oo shaqo kaleba aan qabanaynin shaqadeeday tahay tayada waxyaabaha dibadda laga keeno iyo waxyaabaha la dhoofiyo inay sugto Eh, hay-addaas way dhisan tahay muddayna shaqaynaysay qolooyinka ganacsiga rugta ganacsiga iyo waxay ayagana aada u dhiirigeliyaan wax la dhoofinayo oo ay gaalmo ku siiyaan kaalmo ku siiyaan eh, dadka wax dhoofsanaya sida muuqatana hadeertaan galbeedti siduu noo sheegayay weli wax badan oo waxaa jira caqabado ah oo aan arrimahaas waxba laga qaban Eh, hay-addaas sida u shaqaynayso eh, waxay u baahan tahay laftirkeeda dadka in la waraysto oo la yidhaahdo raashinkii dhacayay ma yimaadaa mise ma yimaada daawadii dhacday ma socotaa mise waa joogsatay kadib markii la sameeyey hay-adda la sameeyey oo sharci loo dejiyey arrimahaas waxaa lagu ogaadaa laba waxyaabood mid waxay tahay in cilmi baaris la sameeyo oo suuqa la galo lasoo ogaado oo iyadoo loo kuurgelayo si oo maxaan ku dhahdaa eh, saxa loo fiirinayo dhinaca kaletana waxaa weeye warbaahinta dalka warbaahinta inay daba gasho oo fiiriso tidhaahdo dhibkaanaa jira hay-adatana hawshaasaa maxaan ku dhahdaa ay u xilsaaran tahay ma gudataa mise ma gudato waa siyaabaha lagu ogaan karo waxyaabihii dowladda ka soo baxay inay fuleen iyo in kaleeto mataqaanaa waa mahadsantaha Eh, cabdiraxmaan diinaari sidee wax looga qaban karaa ganacsatada raashinka dhacay iyo daawada dhacay dalka soo gelinaysa Ee, marka hore waa waxay tahay damiirka qofkay ku xiran tahay haddii qofku islaam uu sheeganayo haddana uu daawo dhacday iyo raashin dhacay uu dadkan masaakiinta u keenayo meeshaas waxaa ka muuqato islaamnimadii iyo damiirkii inuu meesha jirin Ee, dowladdu waxay samaysay hay-addaas oo quality controlka ee, hay-ad cusub oo hadda yani mar dhow la hirgeliya waay yani qalab fara badan ay u baahan tahay lafteedu in ay hesho oo laboratoriyo iyo maaragtay lagu ogaan karo waxa waxa ay yihiin iyo inay yihiin wax dadku isticmaali kara inaan ahayn waa horta waqtiga qaadanaysaa hadda waxaa aad wadanka uga jiro cudurka kansarka aad uga jiro wadanka oo dad badan oo aan qabin hadda waxaa arkaysaa indiya iyo hadda waxaa loo sii dallacay meesha la yihahdo malaysia raashinka dhacay keena raashinka iyo daawada dhaca keenayso waxa nambarkaas keenay baaris cid ku samaysa male in baaris lagu sameeyo marka ugu horeyso reasonka dhaqaatiirta iyo miidiyaha inay iska kaashadaan intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen guddoomiyaha golaha maalgashiga qurbajoogta soomaaliyeed daahir warsame galbeyte agaasimaha guud ee rugta ganacsiga iyo warshadaha cabdi abshir dhoorre wasiirkii hore beeraha cabdi axmed baafo iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb iyo ugu dambayntii ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo la taliyo sare ka ah wasaaradda arrimaha dibadda tan iyo intaynu mar kale barnaamijka faaqidaadda ku kulmi doonno waa xasan kaafi qoysto oo idinku sagootinaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhegeystayaal idaacaddeenii haniraahda idaacaddeenii fiidnimo waa naga intaa inta ka horreysase waxaanu idinkaga tegaynaa hees wada jir ay ugu luuqeeyaan suldaan seeraar guhaad iyo kiin jaamac
indhaha jecelo wargaaga dumarun keliga kaa eegte afka jecelo magacaaga intaasoo kuwa ma jecelo waragaaga dumarun keligaa kaa eegtay afka jecelo magacaaga intaasoo ku ammaanay Hiba, oh my love, oh wax kuusida, oh my love, oxygen awtahay, oh my nafku aamintayba oh my love, oh wax kuusidaye, oh my love, oxygen awtahay, oh my love, macaankiina yutahay, oh my